halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axad ah sagaalka bisha diseembar sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan si kastaba waatee iminka haddii la kala diro waxa ka xumaan lahayd kala diridda oo hay-adihii adduunku u arki lahaa wax qaldan ugu arki lahaa oo in wax la qarinayo ay u qaadan lahaayeen marka aad baan ugu mahadinayaa jerman mursal inuu arrintaas sahay
haddaba kaasi waxaa codkaasi uu qayb ka yahay kadib markii go'aankii guddoomiyaha baarlamaanka shalay uu ku diiday kala diristii guddi hoosaadka maaliyadda ee baarlamaanka oo goor sii horraysay uu kala diray ku-xigeenkiisa maxaa xigi doona warbixin ayaan idinkugu haynaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamij lagu horumarinayo kalluumaysiga oo ka socda deegaanada puntland waxaan kaloo idiin haynaa kulan nabadeed ka dhacay gaalkacyo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa la sugayaa in mid ka mida saraakiisha ugu sarraysa aqalka cad uu isaga taga xilkiisa oo ah inuu maamulo galaangalka aqalka cad john kelly oo ahaa madaxii aqalka cad ama shaqaalaha aqalka cad ayaa dhammaadka bishan ka tegaya shaqada sida uu wariyaasha u sheegay madaxweyne donald trump kelly ayaa la filayaa inuu bedeli doono nick iris oo ah nin dhallinyaro ah siyaasadana la socda waxa uuna horey madax uga ahaa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka mike bens trump oo sii raacaya diyaaradda marine one ee qumaatiga u kacda ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono madaxa shaqaalaha ee aqalka cad ee bedeli doona john kelly maalin ama laba maalmood kadib
dowladda dalka turkiga ayaa weli sii wada xirxiritaanka dadkii ka qayb galay rabshadihii dalkaasi ka dhacay shan sano ka hor dacwad oogayaal ayaa soo saaray waraaqo lagu xiraayo ilaa iyo dad ay ku jiraan jilaa caan ka ah dalkaasi wariye ka mid a kuwa ugu caansan iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah xarigan ayaa xiriir la leh banaanbaxyadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ka dhacay dalkaasi ee loo yaqaana gezi rabshadahan ayaa waxa ay bilowdeen ayna ka bilowdeen qorshe la doonayay in beer loogu nasto oo lagu magacaabo gezi bark oo ku taala bartamaha istanbul loo bedelo mool ama goob weyn oo laga dukaamaysto banaanbaxaasi ayaa markii dambe isu rogay mid ballaaran oo ka dhana dowladda gaar ahaan ra-iisul wasaarihii xilligaasi oo hadda ah madaxweynaha dalkaasi turkiga rajib dayib erdogan malaayiin qof ayaa ku soo biiray banaanbaxyadaasi oo socod ku maray wadooyinka magaalooyinka guud ahaan dalkaasi
muddo toban cisho ah ka hor markii guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ama baarlamaanka soomaaliya uu hore u kala diray guddigii maaliyadda iyo la xisaabtanka ee baarlamaanka ayaa waxaa lagu sheegay waraaq ka soo baxda xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in guddiga maaliyadda ay shaqadooda sii wataan haddaba guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee ku kala aragtida duwan kala dirista baarlamaanka saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa howlihii baarlamaanka khilaafkooda sahalkee ayuu ku dambayn karaa waxaa warbixin arrintan ku saabsan noo haysa sahre cabdi axmed waraaqda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ee shalay waxa ay si cad uga hor imaanaysay amarkii horey ugu bixiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim muudey waxaana waraaqda cusub ee guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal lagu amray in sidoo kale guddigan ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gudagalaan howlaha u yaalla oo ay ka mid tahay dhammaystirka la xisaabtanka miisaaniyadda sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii kan labada kun iyo sagaal iyo tobanka imaan doona iyo sanadkan sii dhammaanaya labada kun iyo sideed iyo tobanka haddaba waxaa jirta in guddoomiyaha golaha shacabka uu kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa ee dowladda dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay waraaqdan uu soo saarayna ay tahay mid muujinaysa kala aragtiduwanaanshiyaha asaga iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa weli sii jirta dad badan waxa ay hadal hayaan in arrinkan uu yeelan karo saameyn khilaafka labada dhinac soo kala dhex galay laakiinse profesor xuseen warsame oo isagu bara ka ah jaamacadda kalgari ee dalka kanada xubinna ka ah golaha dhaqaalaha qaranka ee dhowaan lagu soo dhisay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in aysan wax saameyn ah dhannaba u keeni doonin arrinkan wada shaqayntii dowladda amaba in ay sii wada shaqayn karaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxba caqabad noqon mayso oo dee meesha ugu sarraysa la taabtaa waxa weeyaan guddoomiyaha ee ku-meelgaad buun ahaa hadduu markaa guddoomiyihii markuu soo noqday kolleyna uu la tashaday oo dee fili maayo inuu keliguun soo saaray oo maalmaha o dhan ba wuxuu ku maqnaa sidaasi ahayd waxaana filayaa guddoonku inay isku fiican yihiin oo wax dhibaato aanu ka jirin waxaan filayaana dee ma garanaysaa guddoomiye ku-xigeenku markii hore yacni guddigii kala kala qayqaybsamay iyagii ee sida u kala hadlay ee soo bandhigay waxyaalo ma garanaysa aanay yara hubin laftigoogii soo bandhigay ayuu waxooga aysyiri malaha waxa ku roon in la kala eriyo balse dhinaca kale hekel kenediid oo isagu ah nin aqoon-yahana oo degan gobolka virginia isla markaasina la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay in khilaafyada noocan oo kaleeta ah ay saameyntooda leeyihiin waxa uuna tilmaamay in guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu qaatay markii horeba door uusa lahayn isagoon wax la tashiya la samaynin guddoomiyaha islamarkaasina tani ay raad iyo saameynba ku yeelan karto wada shaqayntii hay-adda sharci dejinta ee dalka haba yaratee uma arko inay si wanaagsan ay ku wada shaqayn karaan sababta ninkan guddoomiye ku-xigeenka ah shalayta waan ogeyn wuxuu ka dambeeyey inqilaabkii lagu sameeyey guddoomiyahi hore baarlamaanka jawaari sidaasoo kale uu geliyey maxaa lalahay qalqalad dowladdii ay ku kala dunto iyo baarlamaankii maantana wuxuu samaynayaa sidoo kale isagoon la tashan oo haba yaratee wax aan la wadaagin guddoomiyihii koowaad ee baarlamaanka mursal waxayna midda kale u muuqataa in ninkan mudday ah ee guddoomiyaha koowaad ee ku-xigeenka ee baarlamaanka oo si toosa ugu xiran yahay si gaar ah xagga dowladda si toosa uga amar qaato usan haba yaratee waxa wada tashi usan la samaynin rag buu dee u yahay afhayeenka ee baarlamaanka marka taana dee si lagu shaqayn karo ma arka si kastaba ha ahaatee waxaa dhinaca kale xalay la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa dowladda iyo xubno ka mid ah baarlamaanka ay jireen kulamo ay lahaayeen waxaana arrinkani maalmihii lasoo dhaafay kulamo uu la yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka diblomaasiyiinta reer galbeedka ee jooga dalka soomaaliya profesor xuseen warsame waxa uu soo hadal qaaday in wasaaradda maaliyadda oo la xisaabtan ay guddigan ku sameeyeen ay wasaaraddu kaga guulaysatay sida uu yiri waxa uuna sheegay in kala diristooda ay keeni karto tuhun ah inay jiraan wax dowladdu ay qarinayso waxa uu sheegay oo uu bogaadiyey in guddoomiyaha baarlamaanka uu dib u soo celiyo xubnahan oo ay shaqeeyaan haddii uu gartay guddoomiyihii inay taasi ana saxayna sax tahay in guddiga sidiisii loo daayo howlo badan oo kalaa u yaallo barsadkii ka mid yahay ayaa u yaalla ay soo hagaajiyaan oo waxaa soo saxaan haddii ay karti hayso oo mararka qaarkood dee guddiga kartiba kartilaan baa dhici kartee kartideedii la buuxiyo shaqaalo loo qoro oo barsadka loo kordhiyo isla markaana dee laysku dulqaato talabaad guddigu waxbuu soo jeediyey oo canaan bay soo jeediyeen oo waxoogaa shaki bay soo jeediyeen wasaaraddii loo soo jeediyey oo wasaaradda u badnayd maaliyadduna way iska celisay oo magaranaysaa dee bayle wuu uga jawaabay oo wuu iska celiyey halkaa inay ku dhamaato weeyaan oo su-aal iyo jawaab ay ahayd si kastaba waatee iminka haddii la kala diro waxa ka xumaan lahayd kala diridda oo hay-adihii adduunka u arki lahaa wax khaldan ugu arki lahaa oo in wax la qarinayo ay u qaadan lahaayeen heykal kenediid ayaa dhinaca kaleeto waxa uu sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka ka hor inta uusan soo saarin waraaqdan ay jirtay kulamo uu la qaatay asna xubnaha ugu sarreysa dowladda ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kulley aniga sidaan hadda aan warar ku hayo wadatashii buu sameeyey sidaba meesha wax udhaceen sida dadkan loo kala diray arrinta lagu diray sharciga lagu diray commissioilla meesha commission baa jire marka laskama diri karo arday iskuul timid oo laiska kala diraya ma aha kulley waan hubaa intuusan go-aankan gaarin waraaqdan soo qorin inuu dowladda laftirkeeda ay wada fadhiisteen prime ministerka iyo madaxweynaha oo arrintan ay isku fahmi waayeen oo markaa go-aan xag jira ka qaatay ma naqaana dowladda waxay ku jawaabi doonto sababto ayaga go-aanka inta ma lahaba inay soo farageliyaan baarlamaanka xildhibaanada qaarka aan dhinacyada labada dhinac ee guddoomiyaha iyo ku-xigeenka taabacsanayn ayaa qaarkood oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in muhiim ay tahay arrinka noocan marka uu gaaro muran iyo khilaafna uu saameyn ku yeesho in ay suurtagal tahay islamarkaasina ay habboon tahay in cod loo qaado arrinka noocaana laakiinse sannadihii ugu dambeeyey codadka la qaado iyo mooshinada dhinacyada ay iska keenaan xubnaha ugu sarreysa dowladda ayaa waxa ay saameyn ku yeelanaysay howlaha shaqo ee dowladda dhexe ee federaalk inkastoon la ogeyn halka uu ku dambayn doono midka wakhtigan kala haysta guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday halkaad kala socotaana waa v o a washington
mashruuc ballaaran oo lagu horumarinayo deegaanada xeebaha ee puntland ayaa lagu daafuray magaalada garowe sida warbixintan mashruucaasi ka hadlaysa uu garowe uga soo diray wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb mashruucan oo ay wado hay-adda a r c islamarkaana ay iska kaashanayaan wasaaradda kalluumaysiga puntland ayaa suuq ballaaran u raadinaya kalluunka iyadoo la gaarsiinayo deegaanada aan xeebaha lahayn ee puntland dor raage siciid xaaji maxamed madaxa xafiiska a r c puntland oo la hadlay v o a ayaa sheegay shaqo abuurka uu mashruucan wato ka sokow in uu sameynayo in dadka ay ku baraarugaan dhanka kheyraadka badda deegaanka xeebuhu waa ka fog yahay laamiga wuxuu ku yaalaa inta badan ka gadaaleeya dhul beereed ah dhul buureed ah oo aad in loo taga ay adag tahay kalluunkaas meelaha qaarkood haddaan garaacad kuu soo qaado kalluunka la soo saaro sometimes degmadu magaalada garaacad intaan isticmaalin ka xumaan jiray ma jirin qaboojiyayaal ma jirin maarata qaboojiyihii yaallena da'ba ha noqdee naaftadii iyo shidaalkiibay ayaa ku adkaaday waxaa dhacaysa qof inuu intuu badda aado uu ka soo laabto uu kalluunkii uu saaka qabtay ka xumaado baraf la-aan awgeed marka mashruucan ayadoo ku salaysan baahiyaha noocaas asoo ka jawaabaya kana jawaabayo shaqola'aanta dhallinyarada ayaa waxaa lagu diyaariyey in uu baahiyaha degdega ka jawaabo dhinaca tamarta oo uu ku kabo si baraf raqiisa loo soo saaro ama qiimihiisii sicirkiisa hooseeyo in la geeyo warshad dhalisa korontada ayadoo isticmaalaysa maaragtay qoraxda taas soo saaridan shan iyo labaatan kilowatt ayo degmo kasta laga samaynaya saddexda degmoba waa laga samaynaya taasi waxaan rajaynaynaa maalintii o dhan markaa generatorku inuu ku shaqeeyo iyo bateriyada inta ugu badan ay u baahan yihiin markaa uu hoos u dhaco maarata ay baraf badan sidaa ku helaan ninku markuu doonta aadayo kalluumaysiga uu baxo uu saarto waxuu kaloo xoog saaraya shaqa abuurka dhallinyarada qayb ee kalluumaysiga la saaraya tababaraa loo samaynaya sidii hadda tababarka maanta furmay oo ah in dhallinyaradii loogu tababaro inay dadka sii tababaraan marka mashruucaa sii shaqaalaysan doona oo inay afartan iyo lixdiiba ay afartan degmadooda ka tababaraan laba biloodoo dambe markaa ay ku shaqayn doonaan dhab ahaan xirfadaas waxaan rajaynaynaa inayba iyada ugu filaato qalab baa la siinaya ayba inuu shaqo ka samaysto waxaa kaloo la siinayaa oo la dhisayaa tababar baa la samaynayaa iyadana sida doomaha loo maamulo loo sameeyo ama loo dayactiro agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland farxaan cali xaad oo dhankiisa la hadlay v o a ayaa isagana tilmaamay in mashruucan uu wax badan ka caawinayo deegaanada xeebaha si ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda yaal mashruucan ee haydan a r c aan wada wadno waa mashruuc saan hadda kooba sheegay muddo lagu taxaalo jiray inuu bilowdo laakiin ay suuragal noqotay bilihii lasoo dhaafay inuu si toosa u bilowdo waa mashruuc loogu talagalay inay dhallinyarada iyo haweenka iyo degmooyinka dadka ku nooloo dhammaantood ay si toosa uga faa'iidaystaan waa mashruuc taargadgaraynayo noocyada cusubee ama qaababka cusubee hadda loo kalluumaysto sidoo kale wuxuu taargadgaraynayaa in la helo dad brofeshonaala oo shaqadan kalluumaysiga la wada xidhiirta dhammaantood wax ka qabanahaya wuxuu taargadgaraynayaa in la helo suuqyo gudaha ah oo waxaa ku jira sideed suuqoo la furi doono wuxuu taargadgaraynayaa in ay dadka u fududaato maadaama shidaalkii iyo maaragtay kharashaadkii faraha badnaa ay keeneen xarumo badan ay u xirmeen in loo helo solar dadka u suuragelinaya in qaboojiyaashooda ay u isticmaalaan waxaa uu taargadgareynayaa oo ku jira in la helo gaadiid ka qaada xeebtii kalluunka oo geeya muxuu ahaayeen degmooyinkii ama suuqyadii
hirgalka mashruucan ayaa la aaminsan yahay inuu yareynayo shaqola-aanta dhallinyarada ku dhaqan deegaanada xeebaha oo aan si fiican uga faa'iidaysan kheyraadka agyaal waxaana rajaynaynaa haddii sida ay qorshuhu yahay haddii successful modelkan laga dhigo ama nidaamkan hadda aan ku shaqaynayno hadduu ilaah yidhaahdo oo isugu jira horumarintii bulshada wacyigelintii qaybtan kaa ilaa way actually ku jirta mashruucaan muhiimka waxa weeye isku xirka deegaanada maalan burtinle galdagob ufayn ya isku shuban magaalooyinka xeebaha ka soo baxsan yaa dumarkii waxaa loo furayaa inay ganacsi furtaan suuq farinjeero soolaraha loo geenaya ilaa shan boqoloo kiilo qaadi karaya kaydinka dabeedna markaa si baabuurta qabajiyaasha iyo deegaanka la siin doona ayaa soo qaadaysa waxay ganacsatadu ay ku dadaalayaan dadka marka kalluunka markasta inay u geeyaan dumarkaasoo la tababaray dhinac ganacsigii loo furay maalgelin loo sameeyey waxaan rajaynaynaa markaa inay markaa ay ujeeddada ka dambaysaana tahay suuq in loo abuuro gudaha kalluunkii dhallinyaradii iyo dadkii dumarkii oo shaqo ka helay isla markaasna dee nafaqadii iyo dadka cuntadoodii wax ka tarayaaba iyo maarata dee maarata isha qiimo jaban leh dadka kalluunka ay ku hirkarayaan haddeertaan jiriiban iyo garcad jiriiban kalluun ka heli maysa waxaana ka hadlaysaa toddobaatan kilomitir ama laba saac wax ka yaroo oo baabuurka u kala soconaya nuux muuse birjaab v o a garowe
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan kulan lagaga hadlayay nabadda gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka ayay ku sheegeen in dadkii ka qayb galayay in gobolku uu ka midaysan yahay dhinacyada nabadda iyo weliba nabad ku wada noolaanshiyaha waryaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixinta noo soo diray
kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen gudiyadii nabadda gobolka mudug iyo qaybaha bulshada laguna ogaanayay wixii ka qabsoomay dadaaladii nabadeed ee gobolka ka socday ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya ayna kaabayeen hay-adaha interbiis iyo b d r c rooble axmed daahir oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sharaxaya muhiimadda kulanka shirka muhiimadiisu waxay ahayd maadaama dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka iyo bulshada reer gaalkacyoodku ay dadaal aad u tiro badan geliyeen in gaalkacyo ay ka dhalato nabad ayaa shirkan waxaan usoo qabanqaabinay in sanadkii dhammaaday ee laba kun iyo siddeed iyo tobanka dib u eegis lagu sameeyo guulihii laga gaaray iyo caqabadaha soo wajahay guddiyadii dhisnaa ee nabadda kabacdina wasaaraddu ay isu xilqaanto inay diyaariso ee qorshayaasha arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta ee sanadka soo socda laba kun iyo sagaaliyo tobanka haddii ilaha yidhaahdo shirkan laba maalmood ayuu qaatay labadaa maalmoodna waxaa laga doodi doonaa sanadkii lasoo dhaafay wixii qabsoomay iyo haddaynu caqabada aragnay iyo inaan ku talagalno oo warqad aad u qurux badan ee sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka aan diyaarsanno haddii ilaha yidhaahdo inkastoo kulanka intiisa badan ahaa mid lagu eegayey sanadkan dhammaadka ah oo wixii ka qabsoomay dadaaladii nabadeed ee duqeyda dhaqanka gobolka ay wadeen iyo waxyaabihii guddiyada nabadda ka hor yimid haddana waxaa la iskula soo qaaday sidii loogu gongaari lahaa sanadkan soo aadan yaasiin cabdisamed guddoomiyaha degmada gaalkacyo dhanka puntland ayaa sheegay in nabadda gobolka ay dan ugu jirto shacabka ku nool gobolka mudug
maxaa qabsoomay maxaan qabsoomin maxaa caqabadoo hortaagan iyo xaggee hadda loo dhaqaaqo qaybihii bulshada iyo maamuladiina waynu u dhannahay nabadda gaalkacyood innagay dan inoo tahay reer gaalkacyood bay dan u tahay reer mudug bay dan u tahay soomaali bay dan u tahay geeskoo dhan bay dan u tahay laakiin cidda ugu baahida badan ee baahida u qabtaa waa innaga nabaddu innaga ina ka maqan tahay colaad baa hadda jirtay colaadda innagaa la nimid oo wadnay nabadduna innaga ina ka maqnayd oo wadisina ka rabtaa waxaa la rabaa intaynu nabadda u labisanno efortigii iyo xooggii aynu gelinayna colaadda inaynu nabadda gelino axmed maxamed shire guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka galmudug ayaa sheegaya in odayaasha nabadda loo xil saaray ay ku kalsoon yihiin waxaan rabnaa xalfaddatan maanta aan joogno odayaasha annagu aan idmadnay ilaahayna u qadaray inay xibno ka noqdaan nabadda gaalkacyood waxaan uga fadhinnaa wax aan shiddo lahayn lahan lahayn fidno aan dhalin oo khayr iyo baraka reebtaan ka rabnaa waxaan rabnaa nuxur inuu ka soo baxo maadaama aad maanta isku timaadeen oo idin hor taagannahay waxaan rabnaa nuxur inuu ka soo baxo ilaahayna idinla garab galo idmanayaasha u idman oo aan annagu ama maamul ha noqoto ama shacab ha noqoto aan u idmanay inay nabadda gaalkacay ka shaqeynaan annagoo garbaheenaan taagannahay ma idin daba furfurayno idinkama xumin waa idin soo dhoweynaynaa nabadda gaalkacyaan soo dhoweynaynaa gobolka mudug waxa ragaadiyana allah kor uga qaadaan odhanaynaa
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland cali yuusuf jaamac ayaa hay-adaha ka dalbaday in ay la yimaadaan hufnaan ku aadan wixii ay nabadda gobolka mudug ka qabteen hay-adaha waxaa la rabaa waxaad qabateen oo markhaati leh odayaasha iyo maamulka degmada iyo ururka haweenka dhallinyarada annagoo joogna inaan na tustaan waxa aan filgarayno wixii aan aan waxa idiin dhiman oo idiin dhiman oodna weli idiin qobsoominna waa dhoo dhiman inaad tirahdaan waxa idiin kala baranna halkaasay maraysaa halkaasaan janawari ka qaadayna inaad tirahdaan laakiin ul mugdi ku tuur marna qaadan mayno ayadoo inay dalka iska yimaadaan iska wareegaan wax la qaadan karaya ma aha waxaa la rabaa fakti waxa ah itus oo taabsi in lagu dhaqmo reemudu ma maqlaysaan habeenkaa u kala guuraynin idinka hay-ada annagu hay-adaha waa idiin soo dirnaa idinkaa la xisaabtaan la rabaa guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada an puntland galbi laba dowladood ma kala ahaa laba dowladood ma anaa wakiil saaka ka wada ah xaafi iyo cabdiweyne labada anaa wakiil ka ah xaqiiqdan laga hadlaya laba dowladood ma kala ahaa anaa wakiil ka ah labadaba siday tahay baa labadiina gobol iyo degmada u fulinaysaan waa la xisaabtamaysaan berri subax ama galabta baa la rabaa inaad soo hordhigaan waxay qabteen waa saxaysaan waa la saxaysaan taa waa qabatay taa waa qabatay taa waa qabatay taa waa kugu kala baran tahay taasna weli maada gaarin maxaa caqabada hortaagan taasaa la rabaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag markana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska haddii aanna ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester city oo booqanaysay garoonka stanford bridge ee magaalada london ayaa la laqsiiyey guurdaradii ugu horraysay ee horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkan waxaa lagaga badiyey laba gool iyo waxba oo waxay ahayd maalin madow oo kooxda kubadda cagta ee manchester city macallinkeeda guardiola iyo kooxdiisuba ay la kulmeen ciyaaryahan engola kanti ayaa qaybtii hore ee ciyaarta oo ay sakanno uun ka dhimanaayeen gool qurux badan shabaqa la helay qaybtii dambe markii laysugu soo noqdana wiilka reer baraaziil ee xilliga ay kooxdiisa ugu adag tahay goolasha ka farxiya taageerayaashiisa dhalintooda caan ku ah david lewis ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee chelsea sidaasina saddex dhibcood ayaa lagaga diirtay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska ay kala wareegtay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu goor hore oo maalintii shalay ahayd ka badisay kooxda kubadda cagta e f c banmouth afar gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan maxamed saalax ayaa masraxa gooldhalinta ku soo noqday mar kale oo goolashaasi saddex ka mida isaga ayaa saxiixay ciyaaryahan maxamed saalax ayay ka muuqatay caro islamarkaasina ma aanu ahayn ciyaaryahan goolasha uu dhaliyey ku faraxsanaa waxayna taasi keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool ay arrintaasi ka hadlaan oo ay baraha twitterka isku weydaarsadaan waxaa keenaya ciyaaryahanku inuu u dabaaldegi waayo sidii sannadkii hore uu ugu dabaaldegay markii uu dhalinayay goolashii afartanka ka badnaa si kastoy tahaba kooxda kubadda cagta ee liverpool horyaalka waddanka ingiriiska hoggaankiisa iyadaa hadda haysa lama oga intay sii hayn nooto walow ay hal dhibic ka sarrayso kooxda kubadda cagta ee manchester city oo chelsea ay ka soo badisay macallinka guardiola waa kooxda manchester city macalinkoode ayaa kulanka ay la ciyaareen chelsea kadib warbaahinta mar uu la hadlayey waxa uu sheegay in kooxdiisu shan daqiiqo marka laga reebo mooyaane inta kale ay si wanaagsan u ciyaartay laakiinse nasiibku uu ka heliyey kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyana ku durdurisay fulhamo afar iyo hal ayay kaga badisay dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
markana gabagabada idaacaddeenna ayaanu soo gaarnay dhinacii heesaha heestii dawa codka ah ee barxariistii jannaha ka waraabiya cumar dhuule
codkaasi baxsanaa ee cumar dhuulla cali iyo heeska dawo intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni guud ahaanba falastiin axmed iimaan iyo anigoo ashaare cabdi axmed waxaan idin leen intaenu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
adiga dunida bashide